waxaad kusoo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa amniga magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa marti igu ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiliye yaboh guddoomiye maxamed axmed diiliye yaboh marka hore waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa dhowahay nuur aada iyo aadaan u dhowahay waana mahadsantihiin
adigaa mudan marka hore bal noo faahfaahi xaaladaha guud ee amniga ee magaalada muqdisho nuurow dee sidaad ka warqabtiin magaalada muqdisho hadda uun waa fiican yahay jawigeedu dadaal badan iyo wakti badan badanayna hay-adaha ammaanku ay geliyaan marka de dowladdiina waa og tahay oo magaalada muqdisho saldhiggii dowladda waaye marka wakti aada iyo aada u badana la geliyaaho maamul ahaan iyo amni ahaan intaba la geliyaa marka wax waa dhacaan oo dee laakiin de hadde wakti kasta iyo afar iyo labaatan sac waa lasoo jeedaaho aada aadaa wakti loo geliyaa waana dareemi kartaa hadda meesha marxalado kala duwan ay magaaladu soo martay marxaladan oo weliba aan isleenahay sida hadda ay tahay iyo sida nimankii khawaarista ahaa ay ku talagelayaan aaday u kala duwan tahay marka wakti culus ayaan gelinaa haddaan maamulka gobolka banaadir nahay annagoo kaashanayna hay-adaheenna ammaanka gobolka banaadir iyo federaalka intaba waaya dad badan oo soomaaliyeed ayaa rumaysan muqdisho oo nabad noqotaa inay ka dhigan tahay dalka oo nabad ah marka maamulkiina maxaa idinkaga qorshaysan ammaanka caasimadda ma jirtaa khidad oo idin degsan oo aada doonaysaan inaad raacdaan oo aada amniga ku xaqiijinaysaan oo aad kaga duwanaan kartaa maamulada hore
nuurow annaga horta magaalada muqdisho hadda ka horna waa waa soo maamulnay oo waa joogi jirnay ilaahayna uun wuxuu qadaray mar kale inaan maamulkeeda aan qabanno marka waana og tahay oo hadda maamulka waa cusub yahay oo muddo yaroo hadda dhowr bilood uu joogaa dhowrkaas bilooduu joogana waxaad dareemi kartaa waxa soomaaliya ka hadlaysan iyo wax magaalada muqdisho ka hadlaysan intaba wax hadda lagu koobi kara maaha laakiin hay-ad kasta ama maamul kastoo yimaadaa waa waa wuxuu ku qasban yahay inuu qorsho la yimaado marka qorshahaas waa socdaa aan isleenahay magaalada amnigeeda iyo maamulkeeda iyo adeegyada bulshada iyo sida magaaladu ay noqonaydo mustaqbalka intaba wax uga bedela maantadaanu hadda ugu dambeyday barnaamij la yidhaahdo bambaxa maamulka gobolka banaadir oo saddex beri waxaa jiray hotel magaalada muqdisho ku yaallo doorbin la yidhaha ka socday oo maamulka gobolka banaadir uu soo qabanqaabiyey uuna iskugu keenay shaqaale weynaha kala duwan gobolka banaadir iyo dowladda hoose ka shaqeeya maamulka gobolka banaadirna uu hogaaminayo marka hadday noqoto miisaaniyaddii hadday noqoto istrajarkii guud oo gobolka banaadir istaraatiijiyadii dhowrka sano soo socota uu maamulka gobolka ku shaqay lahaa ayaa laga hadlayay oo meeshaas lagu soo bandhigay oo dhammaan madaxda kala duwan oo gobolka banaadir agaasimayaashii degmooyinkii la taliyayaashii arrimaha amniga kuwa sharciga dhammaan bahdii gobolka banaadir oo dham ay kasoo qayb galeen waxaana laga hadlayay saddexdaas maalmood oo oo weliba loo kala kicin sidii maaragtay qorsho cusub oo magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir uu yeesho sidii loo deji lahaa amnigu ka mid u ahaa cadaaladda ka mid aheyd magaalo nadiifa sidii loo heli lahayaa ka mid aheyd adeegyada arrimaha bulshada sidii dadka loo gaarsii lahaa oo loo horumari lahaa yaa ka mid aheyd marka waxaasoo dhan waa waa qorsho cusub oo maamulka gobolka banaadir uu uu wadi la yimid bambaxaasu waa markii ugu horreyday oo maamulka gobol banaadir uu uu qabto qorsho noocaasa oo inta meel la iskugu tago hay-adihii kala duwanaa maalin waxaa doodayay agaasimayaasha dhexdooda maamulka goobjoogu ka ahaa sare maalin agaasimayaasha iyo guddoomiyayaasha maalin waxaa saas hawl u socota marka qorshayaashii uu afarta sano soo socota maamulka gobolka banaadir uu ku howlgeli lahaa ayaa laga shaqeeyo guddiyo loo saara ay kasoo shaqeeyeen oo lasoo bandhigayo marka waxayna ahayd hawsha cusub oo uu rabo maamulku maadaama uu cusub yahay inuu ku howlgalo waayahay marka maxamed dhowaan waxaad ku dhawaaqday in magaalada muqdisho maamulkiina gobolka banaadir guri guri u baari doono marka arintaasi goorma ayaad bilaabaysaan sidee si idinkugu suurageli kartaa in guryaha caasimadda oo dhan aada baartaan
walahi dee qorshaa ka degan qorshaan ka wadnaa hadduu ilaahay yidhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badanna shaqadaas waa waa loo bilaabi doonaa annaga iyo hay-adaha ammaanka oo iska kaashanayna hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynayaa inay dhowaan bilaabo doonto hadduu ilaahay yidhaahdo waana lagu qasban yahay dee magaaladu inay maalin kasta sidii hore ay iska joogto sax maahan marka in wax laysku dayo oo maaragtay dadka ammaankooda sidii loo sugi lahaa magaalada ammaan ay u noqo lahayd in maaragtay qorshe lala yimaado waa lagu qasbaya marka annaga iyo hay-adaha ammaanka gobolka banaadir niisa iyo booliiska oo iskaashanaynaan qorshahaas wadnaa hadduu ilaahay yidhaahdo waana bilaaban doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo wakti dhow
dhimashada ugu badan ee dadka rayidka ah soo gaartay magaalada muqdisho qaraxyada ayaa lagu sheegaa marka qaraxyadana maaragtay waa soo naqnaqdaan oo ama ha noqdeen kuwo maqaayado ama hoteelo lagu weeraro ama kuwo wadada dhinaceeda la dhigo ama qof isqarxiyo marka maxay tahay sababta ay ugu guuleystaan al-shabaab in mar kasta ay meesha doonaan ugu yaraan ay qarxiyaan
waa sax laakiin waxayse dadku ogeyn haddii hadda sida ay wax u qorsheeyaan ama sida ayaga ku talagalkooda uu yahay haddii ay wax u dhici lahaayeen ama maaragta ay u suurageli lahayd inay yacni magaaladan in laga guuri lahaa waxaan kuu sheegayaa oo kuu xaqiijinayaa hay-adaha ammaanku waxa ay ka hor tagaan oo ama dad ay soo adeegsadeen oo ama ha isqarxiyeen ama kuwa oo dadka dilo dadka shaqaynayo ama dowladda ha u shaqeeyaan ama shacabkaba ha ahaadeen oo loogu talagalay inay dadka eliidka oo bulshada indheheeda ah inay laayaan loogu talagalo hay-adaha ammaanka maalin kasta gacanta ay kusoo dhigayaan baabuurta ay isku dayayaan inay qaraxya inta kasoo buuxiyaan magaalada soo geliyaan oo hay-aduhu ay gacanta ku dhigayaan oo daily ay u qabanayaan ayaa aad iyo aad u fara badan marka waa og tahay oo dee waxa hadda maalin la weyd madaxweynuhu waa kii kacdoonkii bulshada gobolka banaadir degan oo iskugu soo baxay stadio conis engineer yarisow in dadkii iskugu soo baxay madaxweynuhu uu la hadlayey sababtaas uu ula hadlayana waxay ahayd waa og tahay oo dadkaanu inta badan nimanka khawaarijta bulshada inay soo dhex galaan ayay aada ugu dadaalaan oo dhexdeeda maaragta ay weerarada uga soo qaadaan ayagoo guryaha soo degaya iyagoo maaragta dadkii kusoo dhex dhuumanaya marka in hay-adihii ammaanka iyo maamulkii gobolka iyo dadkii mas-uuliyaddaas lahaa dadku ay la shaqeeyaan oo dadkii iyo ay wada shaqeeyaan hay-adahaas ayaa dadka duq madaxweynuhuna kala hadlayay annaga laftirkeenuna wacyigelinteeda iyo qorshaheeda iyo dagaalkeeda aan ku jirna marka nuurow hawshaasi sideedaba bulshadana waxaan rabaa inaan u sheego haddii wada shaqaynta sida hadda nimankaas gobollada hadda waa aragta dagaalada ka socdaa inta badan dadkii deganaa deegaanadaas ayaa ka shaqaynaya oo ciidamadii daba socda oo markii maaragtay meel kasta la qabsada ku wareegaya oo a ogolayn inay soo dhex galaan oo dagaalamaya nimankanu muddo dheer ayay jireen wakti dheeray jireen weliba hadda waxaa la dhihi karaa shantii sano ugu dambeyda niman oo dagaal iyo midna a lala gelinay ahaayeenoo si badan maaragtay u nastay oo dhaqaalo badan helay oo yacnigi innaba hala hala ekaatee wax ay la kulmeen aysan jirin marka xoolaha ay haystaan iyo nasiinada ay galeen iyo waxaasoo dhan waxay keenaydaa inay isku dayaan inay maaragta dagaalamaan oo wakti ay ayaga laftirkooda ay raftaan laakiin sida hadda loo naafeeyey iyo deegaanada laga qabsaday iyo dagaalka lagu bixiyey waxay isku dayayaan meesha uun bulshadu markaas ku badan tahay inay u soo yaacaan oo ay soo dhex galaan gaar ahaan magaalada muqdisho marka waa waa bulshada marka waa qasab in maaragta la kiciyo oo ay la dagaalaan oo ay ka hor yimaadaan sababtay tahay haddii aa bulshada iyo hay-adaha ammaanka aysa iskaashan qaraxyadaas iyo waxaas iyo dhuumaalaysiga iyo waa ku jiri doonaa nimankaas marka guusha kaliya oo la rabo la filaayo in nimankaas looga guuleysto waa in hay-adihii ammaanka maamulkii gobolka banaadir iyo dadkii shacabka ahaa ay noqdaan hal far ay noqdaan waa la dabar goynaya mar haddii intaasu marka ay dhacdo marka annagana hadda intaan ka shaqaynaynaa waa intaas in shacabkii la kiciyo nimankan dee dadaa iska aaminsanaa inaan la iska dhici karin laakiin hadda in la iska dhici karo aad ay u tabaryar yihiin waa waa la arkay bulshada soomaaliyeed waa arkeen meel kastoo la joogo marka dadaalkaasaan ku jirna hadduu ilaahay yidhaahdo guulo fara badanna waa laga soo hooyey maalinna ma maalinba maalinta ka dambaydana waxaan rajaynaynaa inaan aan aan kasii guulaysano shaqadaas dee shaqa ilaa nimankaas lala dagaalo dalka laga saaro magaalada laga saaro hawl aan wadi doonno waaye ayaguna dee dabcan meel ma fariisan doonaane waxay isku dayayaan inay si xataa dadka ay u cabsi geliyaan inay wax qarxiyaan wax dilaan dadka maaragta ay qalqalgeliyaan cabsi geliyaan teleefonna kasoo wacaan isku dayi doonaan laakiin waxaa la rabaa inay dadku ku baraarugsadaan intaasi waxa ay samay lahaayeen boqol jibaarkeeda maalin kasta laga hortagaahe inay maaragta dadku la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka iyo maaragta cidda ay qusaydo inay nimankaas la dagaalaan waa tahay guddoomiye khadka igugu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawow walaal magacaygu waa ayuub nur maxamuud waxaan joogaa galmudug cadaado gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka iyo daadiyaha barnaamijka waa aad baa idin salaamay mudane guddoomiye horta waxaad faahfaahin marka ugu horeysa naga siisaa amniga gobolka ma waxa uu hoos yimaadaa xukuumadda federaalka ah mise waxa uu hoos yimaadaa maamulka gobolka banaadir waa mahadsanta
wallahi de waxaan isleeyahay hadda maamulka gobolka banaadir horta hadda annagaa joogna hay-adaha ammaankana federaalku ha soo magacaaba laakiin hadda hay-ado aan wada shaqayno oo hadda ammaankii gobolka aan ka wada shaqayno oo hadda wax culeysa iyo wax dhiba aanna isku qabin waaye tan midda ah dee amnigii in maaragtay iyo maamulkii iyo mas-uuliyaddii hal qorshe uu yeeshana iyadana qorshaheeda iyo warkeedu waa socdaa hadduu ilaah yidhaahdo laakiin marka haatana hay-adahaas iyo maamulka gobolka banaadir waa wada shaqeeyaan maxaa yeele dee dad hal mas-uuliyad ay saaran tahana marka waa aragtiin afar iyo labaatan saac iyadoo la wada shaqaynayo iyadoo la wada socdo ammaanka gobolkana dee dabcan haddaysa maamulka iyo hay-adaha iyo aysan ka wada shaqaynayn siduu hadda yahana maba noqdeenba sida hadda la filaayo inuu noqdana ma noqon kara marka walaalkay ayuub waxaan leeyahay hawshaasu wixii dhimanna waa socdaan sidii lagu dhammaystiri lahaa haddana ayagoo maaragtay hay-adahaasu wada shaqaynaya ayaan aad ugu dadaalnaa inaan ammaankaas ka shaqayno iyo ummaddu maaragtay say ammaan ugu ugu noolaa lahaayeen
waa tahay dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo asalaamu calaykum badasiya wey magacaygu waa jaamac maxamed xursi waxaan joogaa degmada gaashaamee dowla deegaanka soomaalida daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo mas-uulka martida ku ah labadiinuba waad salaamantihiin haddii aan u gudagala su-aasheeda waxaan ognahay magaalada muqdisho marar badan inay ka dhacaan qaraxyo iyo weeraro qorshaysan oo dad badan ay ku dhintaan maalmihii u dambeeyeyna qaraxyadii waxabay ka dhacayeen gooba amnigooda aada loo ilaaliyo oo aan lagaba filaynin haddana waxaan ognahay in wadooyinka inta badan ay xidhan yihiin kuwa keliya ee la marana ay leeyihiin bara kontaroolo badan oo gaadiidka lagu baaro dadku waxay inta badan isweydiinayaan haddaba xaggay maraan qaraxyadan hadba la leeyahay madaxtooyada agtooda ka dhacayaan dad badanna waxay aaminsan yihiinba in mas-uuliyiinta amniga qaar ka mida iyo ciidamada qaybtood ay fududeeyaan qaraxyada arrintaas maxaad kaga jawaabaysaa waad mahadsantihin baasiyowe
walaalkay waa mahadsan tahay arrintaasu dee aad hadda sheegtay dee dabcan sidee qaraxyadu u dhacaan sidee maaragtay meelaha qaarkood oo la tegi karin ay u tagaan waxaan isleeyahay marka hawshaas iyadaahu waa waxa aan harya hameen u taagannahay oo aan ka shaqaynayno oo hadda kacdoonnada iyo maaragtay wacyigelinta bulshada iyo hay-adihii ammaanka iyo kulli waxa loo wada taagan yahay ayay ka mid tahay in wixii jiri jira aysan jirin oo dowladda hadda madaxweyne xasan sheekh uu hogaamiyo dadaalka iyo waktiga ay ku bixinayaan inaan ka hortagno waxyaalahaas hadda aad adigana ka sheekaynaysid dadka qaarkoodna ay afar iyo labaatan saac maaragta qabaan waa og tahay oo dee nimankaanu niman uun sidaan kuu sheegayey muddo dheer jiray dhowrkii sano ama shantii sano ugu dambeyda ama lixdii sano ugu dambeydaba laga yaa aad hub badan dhaqaalo badan dadka aad u dhex galay maantay dee hadda sida loola dagaalayo marnaba aan la filayn in loola dagaali karo weye marka waxaasna waxay u baahan yihiin inay dowladda wakti bixido hay-adaha ammaanku wakti bixiyaan maamulka iyo dadka maaragtay isku duubana wakti bixiyaan waxaas wax hal maalin ku suulaya maaha wax beriyo ku suulaya maahan marka shaqadaas waa socotaa iyadoo xoog badanay socotaa hadduu ilaahay yidhaahdo siday wax ahaa jireen maanta maahan shala siday wax ahaayeen ma noqon doonaan laakiin waxaa muhiima in maantay ay isku duuban yihiin dadkii soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir iyo maamulkii iyo dowladdii soomaaliya waxay wakti ku bixinayaan oo dadaal ay ku bixinayaan in magaaladan ay noqoto magaalo amniya hadduu ilaaha yidhaahdo marka dee dadku waxaa laga yaabaa inay u jeedaan waxyaalahaas dhacaya waa sax inay u jeedaan xaqay uleeyihiin laakiin waktiga aan bixinayno oo harya hameen lagu bixinayo haddaayaan su-aashaas ka jawaabo ah inta hay-adaha ammaanku ay ama gacanta ku dhigayaan ama ay la dagaalayaan ama guryaha ay maaragtay ku dhuumaalaysaan loogu dhacayo ayaa aad iyo aad u fara badan haddii waxyaalahaas u dhici lahaayeen magaaladan lamaba deganaayo marka ciidamada ammaankana waa uga mahad celinayaa shaqada hare iyo hameen ay u taagan yihiin oo wadaan annagana maaragtay waxaan xaqiijinaynaa bulshada soomaaliyeed u xaqiijinaynaa dadaalkana inaan labalaabi doonno sida hadda waxyihiinna aysan noqon doonin oo maalinba maalinta ka dambeyda aan aan ay kasii fiicnaa doonaan wax kastaa siday yihiin insha allah
waa mahadsan tahay guddoomiye ciidamada amniga qaar ayaa lagu eedeeyaa in ay qeyb ka yihiin dhibaataynta shacabka ama amni darada qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho warar aan mararka qaar helno ayaa sheegaya in dadka laga qaato maaragtay telefoonada gacanta ama qaarba loo dilay marka arrimahaasi maxaad ka qabateen
wax badanaan ka qabanay hay-adaha ammaanka waa waa dadkaas waa og tahay horta dee magaaladaana magaalo weyn oo dad aad u fara badan oo saddex milyan iyo bar lagu qiyaasaa ku nool waad dareemi kartaa magaalo intaas la-eg oo dad intaas la-eg ku nool yihiin hay-ado kala duwan oo dowladdii federaalka ahayd oo dhan ay maaragtay ay degan tahay ciidamo kala duwan joogaan oo dee meelo badan ay joogaan intaasna maaragtay dee ay qasab tahay inay joogaan maadaama dowladdii ay saldhigeeda ay tahay waxyaalaha hadda aad sheegaydaa waa ka dhacaan laakiin macnaheedu maahan inaa maaragtay shaqo laga qaban waa dhoweed waa waa maqashay oo mara ciyaalweere waxa la yidhaahdaa magaaladan ka dilaacday aadaa loola dagaalay hadda waxaan isleeyahay ama maba jiraanba ama hadday jiraanba wax oo oo oo hadda macno lahoo la sheegaa ma jirto tuugadaas dadka teleefonada ka qaadanayda shaqo xoog lahaa laga qabta hadda bilihii ugu dambeeyey laga qabtay marka waa waa dagaalkaas waa socdaa qaar waxaa jira hadda xirxiran oo xabsiyada ku jira qaar waxaa jira hadda maxkamaduhu ay maalmaha soo socda ay qaadi doonaan maaragtay dacwadooda ay qaadi doonaan dad badanoo hadda waxaa jira dad dilay oo askar dad disho lasoo qabto ayaga laftirkooda hadda xabsiyada ku jiro maaragtay maxkamadaha gacantooda ku jira marka shaqo xoog lahan ka wadnaa de dabcan adinkuna waa aragtiin waxaasu dabcan in la dabar gooyo oo adduunyadayna ka dhacda hadda meelaysa ka dhicin meesha hadda a igala hadlayid waa hubaa inay intaasi ka badan ka dhacda laakiin dee macnaheedu waxa waaye inaa la daba joogo oo tuugadaas iyo maaragtay dadkaas dadka dhacaya iyo xaafadaha maaragtay dadka ku dhibaya in laga shaqeeyo hay-adaha ammaanku ka shaqeeyaan iyo maamulka muhiima waana ka shaqeynaaho si joogtaaha looga shaqeeyo waa tahay dhegaystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursaddiisa siiyo soo dhawowla magacay waa cabdiwahaab garabey kana soo hadlayo colombos ohio waxaan salaamaha dhammaan bahda v o eeda iyo dhegeystayaasha meel walbay joogaan haddii su-aashii aan guda galo gudoomiye maxamed axmed deeriye waxaa dhacay dhibaatooyin amaba kiisas badanaa dhacay inta hadda aada joogtay iyo adiga ka hor waxyaabo badan oo waxaa jira oo natiijo aan laga helin sida dhacdadii ama geeridii injineeri lisow waxaan noogu wardabaysay iyadoo laleeyahay baaris iyo natiijaa laga soo saari doonaa welina ilaa iyo hadda dhowr sanaa kasoo wareegatay marka waxaan rabay inaad nooga jawaabto ama waxaad kala socota nala wadaagto maadaama arrinkaas adiga uu kaa horreeyay hadda laakiin xilkii aad hayso amnigina aad adiga xil saaran tahay arrinkii injineeridiisu intuu ku dambeeya waa mahadsan tahay waa waa mahadsan tahay walaalkay aad iyo aad aa umahadsan tahay horta engineer yariisow de annaga waa waa naga horreeyey waqti badan un buu leeyahay naga horreeyey dhowr sano engineer yariisow anigu markii la dilay saaxiibkeeduna ahaa markii meydkiisa la keenana dadkii wax ka soo duugaan ka mid ahaayo meeshii lagu duugayo maanta inta janaasadiisa ka qayb galay haddana tegey maaragta meeshii lagu duugo wax kasoo duugaan horta ka mid ahaa ilaahay ha u naxariisto dhacdadaasu dhowr sanay naga horreyday waa ka xumahay isaga iyo rag kaloo fara badanoo aan saaxiib ahayn oo dee dad aad u soo wada shaqeeya aan ahayn aa ku baaba'ay meeshaas marka waxaan is leeyahay dee hay-adaha ay qusaydo iyo in la weydiiya aad iyo aad u fiican hadda aniga inuu aadna aan uga xumahay dhimashadiisii isaga raggii kaloo la dhintay horena ay nooga horreydayoo dee ay wax badan weliba naga horreydo dhowr sanaha aan ogahayo gudoomiyaha isaga ka dambeeyey uu markuu u dabaal degayey sanad guradiisii saddex sano iyo wax la jira uu u dabaal degayay marka dee muddada uu naga horreeyey waa dareemi kartaa marka waxaana isleeyahay dee hay-ada kalaa ku shaqa leho hadda su-aashaas in la weydiiyo ay ku habboonta hadduu ilaah yiraa baarisa iyo wixii ku saabsan hawshaas
ugu dambayntii guddoomiye adiga soo koobaya rajada ay shacabka soomaaliyeed ka qabi karaan muqdisho oo nabad ah ilaa intee ayay gaarsiisantaha
wallahi innaga rajo aad iyo aad iyo aad u weynaan ka qabnaa in magaalada muqdisho ay nabad noqoto weliba waxaan rajaynaynaa oo aan aaminsannahay oo ku kalsoonnahay shacabka gobolka banaadir degan haddii hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir uu la shaqeeyo muddo aan dheerayn in magaalada muqdisho amni ay ku noqon karto lagu kalsoonaa karo oo bulshada gobolkuna ay ku naalloo karaan si xasilanna maaragta shaqooyinkooda iyo howlahooda ay u wada karaan rajadaas waa qabnaa waana ku shaqaynaynaa waana aaminsannahay inay wakti dhow dhacaydo insha allahu tacaala marka waxaan ka codsanayaa mar kale oo ku dhawaaqistii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guud ahaan shabaab in lala dagaalo nimanka le khawaarij in lala dagaalo gobolladana si xoog le wakti loo geliyo lagula dagaalay oo meelo aad u fara badanoo deegaano ay muddo dheer oo shan iyo toban sana xukumayeen aysan maanta gacantooda ku jirin oo weliba rajo aysan ka qabin xataa inay dib dambe ay ugu soo laabtaan magaalada muqdishona daraad oo ugu dambeyda madaxweynuhu uu yiri waxaa layska dhiciya khawaarij oo uu la hadlay shacabka gobolka banaadir degan aniga waxaan qabaa in arrintaas iyadaahu ay suuroobaydo suuro geli doonto rajadeedaan boqol kiiba boqol qabnaa waa wadnaa istiraatiijiyadeeda qorshaheedaan wadnaa hadduu ilaah yidhaahdo shacabkana waxaan ka rajaynaynaa inay garabkeenna istaagaan oo khawaarijtaas mooryaanta oo ku dhex dhuumana dhuumanayda oo rabta inay xoolahooda dhacaan naftooda dilaan maalin kasta ay baadaan inay iska qabtaan oo ayaga wax kale lagama rabeen meeshay ku dhuumaalaysaayaan kaliya ay soo sheegaan oo ay hay-adaha ay qusayda ay la soo wadaagaan annagana insha allahu tacaala gacan bira aan ku qaban doonno markii ay gacanteena ay soo galaan ama meesha ay joogaan naloo sheega hadduu ilaah yidhaahdo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diire yeeyabo oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii barnaamijka ka qayb galay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo